ramadaan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo arbacaha bisha abriil sanadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa afar iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somalycom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadaheynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah qarax dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe gaariga la qarxiyey oo ka tegay magaalada muqdisho ayaa waxa uu kusii jeeday magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhacay gaadiidka dadweyne ee isticmaalaya wadada isku xirta balcad iyo jowhar sababa amni darteed waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixino iyo waraysiyo kala duwan oo ku saabsan go-aankii aqalka hoose ee baarlamanka iyo falcelinta beesha caalamka runtii laba arin ayaa horta ay noqonaysaa waa midda koowaada midda hadda ay muujiyeen oo ah in aanay ku faraxsanayn raalli ka ahayn waxyaabihii dhacay midda labaad oo ku xigta waxay tahay tallaabooyinka ay qaadayaan tallaabooyinka ay qaadayaan hadba waxay ku xiran tahay marka wadamada siyaasadooda ku aadan soomaaliya ay ka midaysan yihiin meelaha ay ka midaysan yihiin oo ahayd manaha in la dhaleeceeyo inaan la dhiirigelin inaan soomaaliya aan dib loo celin taa waa ka midmaysan yihin qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo hayso sahre ciidla nuur
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay lix wareegto oo digreeto madaxweyne ah islamarkaana la filayo inuu hoos u dhigaan rabshadaha hubaysan ee dalka maraykanka kusoo noqnoqda tallaabadan maamulka madaxweyne biden ayaa imanaysa iyadoo bishiina dhaaftay ee maarj oo keliya dalka maraykanka ay ka dhaceen weeraro hubaysan oo dhiig badani ku daatay kadib markii dad rayida la weeraray bishii maarj ayaa weeraro hubaysan lala beegsaday dad rayida oo ka dukaamaysanayay goobo ganacsi oo ku yaala gobolada colorado iyo georgia dalka maraykanka ayaa noqday wadanka ugu horeeya ee dalalka hore u maray ee dunida ee ay dadka ugu badani ku dhintaan hubka loo adeegsada rabshadaha ama dadka cadhaysan ee ay weerar ku qaadaan dad rayida dhibaatooyinkaasi ayaa noqday kuwo dadweynaha maraykanku ay dareemeen islamarkaana ay ku fikirayaan sidii wax looga qaban lahaa wax ka qabashada dhimashada ay geystaan hubka ay dadka rayidka ahi isticmaalaan ayaa qayb weyn ka ahaa ololihii xilligii doorashada ee madaxweyne joe biden ugu yaraan labaatan caruura oo da-doodu ka yarayd shan jir ayaa ku dhintay goob dugsi waxbarashaa oo ay dhiganayeen ciyaalku intaanay bilaabin fasalada koowaad ee dugsiyada hoose oo ku yaala dalka niger caruurta yaryar ayaa ku dhintay dab qabsaday dugsigii ay dhiganayeen oo ka samaysnaa cooshado iyo qalab macmala dugsiga gubta ee ardaydu ku dhinteen ayaa ku yaalay xaafad sabool ah oo ku taalla caasimada dalka niger mas-uuliyiinta ururka macalimiinta dalkaasi ayaa sheegay in dugsigaasi ay dhiganayeen qiyaastii siddeed boqol oo arday oo ay ku jiraan caruurta aan gaadhin bilowga fasalada koowaad ee dugsiyada hoose kooxda debdemiska ee dalka nigerna waxay sheegeen in dabku uu qabsaday koob iyo labaatan fasal oo sandaqada ka samaysan oo ay ku jiraan kuwo wax ku baranayeen caruurta ka yar shan jirka ilaa lix jirka dhacdadaasi ayaa murugo iyo naxdin ku keentay dadweynaha ku dhaqan dalkaasi niger kadib markii laga war helay tirada caruurta oo labaatan ka badani in ay ku dhinteen dabkaasi ka kacay dugsiga ku yaala xaafadaha danyarta ah ee caasimada dalka niger madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay arbacada maanta in go-aanka dalkiisa uu qaatay ee la xidhiidha kobcinta macdanta yuraniyamka in boqolkiiba lixdan kor loo qaadaa ay jawaab u tahay dhaawacii loo geystay goobaha nukliyeerka ee qarankooda master ruuxaani waxaa kaloo uu sheegay in waxyeelada loo geystay qeybtii hore ee goobaha waxsoo saarka macdanta yuraniyamku ay keenayso dadaal dheeraad ah oo lagaga sii badinayo waxsoo saarka tamarta qodobadii ku jiray heshiiskii labadii kun iyo shan iyo tobankii ay wadagaleen iiraan iyo wadamada xooga weyn ee dunida ayaa xadidayey wax soo saarka macdanta yuraniyamka ee dalka iiraan iyadoo laga cabsi qabo in haddii uu bato xaddiga yuraniyamka ay iiraan soo saarto ay keenayso inay samaystaan hubka nukliyerka oo boqolkiiba sagaashan laga sameeyey macdanta yuraniyamka iiraan ayaa mar kasta sheegta in nukliyeerkoodu uu yahay mid ay rabaan inay u samaystaan hanaan nabadgeliyo iyagoo uga faa'iidaysanaya tamarta korontada maraykanka ayaa ka baxay heshiiskaasi markii uu hogaanka dalka qabtay donald trump iyada oo markii dambe iyada oo markii uu dhowaan xilka la wareegay madaxweyne joe bidenna uu sheegay in uu rabo sidii maraykanka uu dib ugu noqon lahaa heshiiskii iiraan hore loola galay
mahadsanid sahre ciidla nuur oo warkii caalamka noo akhrinaysay wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dad badani ay ku dhinteen qarax qabsaday baabuur ay saarnaayeen dad rayida oo ka dhacay nawaaxiga tuulada gololey ee waqooyiga ka xigta magaalada balcad faahfaahinta warkan waxaa goordhaweed noo soo diray wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in toddoba iyo toban qof oo shacab ah lagu dilay qarax miino oo duhurnimadii maanta ka dhacay deegaanka gololey ee duleedka degmada balcad walow ila deegaanka ku sugan ay v o a u xaqiijiyeen tiro dhimasho intaa ka badan rakaabkii gaariga saarnaa ee qaraxa maanta ku dhintay waxaa ka mid ah laba wiil oo isla dhalatay oo ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar gaariga la qarxiyey oo ka tegay magaalada muqdisho ayaa waxa uu kusii jeeday magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhacay gaadiidka dadweyne ee isticmaalaya waddada isku xirta balcad iyo jowhar sababa amni darteed meel aan ka fogeyn goobta uu qaraxa maanta ka dhacay waxaa ka socotay howl dhismo ah oo ay iska kaashanayaan guddiga gaadiidleyda iyo ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe ilaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay amniga waddada balcad iyo jowhar u dhexaysa ayaa waxay ahayd mid aada u halis badan weeraro ka dhacay waddada waxaa lagu dilay ciidamo isugu jira soomaali iyo amisom xildhibaano baarlamanka hirshabeelle ka tirsan iyo dad shacab ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
maalintii isniintii ayaa aqalka hoose baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey qaraar sheegaya in doorasho qofyocood ah waddanka laga qabto muddo laba sana ah iyo in muddadaasi ay xilka sii hayaan allaamaha dowladda ee xilligan jira go-aankaasi ayaa waxaa soo dhoweeyey madaxda dowladda halka kuwa mucaaridkuna ay cambaareeyeen wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan nooga soo diyaarisay waryahayaga saynab abuukar maxamed madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay saxiixay sharciga muddo kordhinta hay-adaha dowladda kaasoo isniintay baarlamaanka soomaaliya uu muddo laba sana u ansixiyey xilli beesha caalamka ay ka hortimid sharciga muddo kordhinta dowladda islamarkaana sheegtay in aysan taageeri doonin geedi socod siyaasadeed oo isbarbar socda xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabada madaxweynaha uu ku meelmariyey go-aanka golaha shacabka iyadoo ay dood ka taagan tahay xeerkan uu madaxweynaha seexay ee golaha shacabka sida gaarka ah oo qaraska tuurnimada ah uu u sheegay in uu laba sano ugu daray hay-adihii dastuuriga ahaa waa xeer runtii ag marsan qodob kastoo dastuuri ah horta waa xeer ma ahan waa heshiis maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maxamed mursal iyo muudey iyo mahad cawad ka dhexeeya una qaateen in ay iyagu laftigooda xaafad ay leeyihiin oo kale dowladnimada ka dhigaan cawaaqibta ka dhalan kartana dadku ay garan karaan maxaa maxaa ka imaan kara iyadoo beesha caalamku ay kasoo bixinaysa digniinihii ugu adkaa in lagu sii dhiirido lagu socdo wadadan qardajeex ah qaraska tuurnimada iyo qofka asaga laftigiisa uu assassination isku sameynaya assassination siyaasadeed isku sameeyay maxamed abdullahi farmaajo iyo maxamed mursal marka taa waxaan leenahay wax aan waxba ka soconayn weeye beesha caalamkana si toosay u sheegtay ummadda soomaaliyeedna waa u taargetgaraysan yihiin dadka dalkan dumiyey waana u qoran yihiin waana la arki doonaa inkastoo wadamo badan ay ka falceliyeen go-aankii uu dhowaan baarlamaanka soomaaliya muddada labada sano ugu kordhiyey dowladda hadda jirta ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa misane xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka u arkaa saxiixa madaxweynaha xilligan sharciga mid loo baahnaa si wadanka uu horey ugu socdo maadaama dhinacyada siyaasada soomaaliya ay ku heshiin waayeen arrimaha doorashooyinka dalka mar haddii ay hogaamiyaashii ee talada ka dhexaysay oo ayagu dhan isu raaci waayeen isjiijiid ka badan muddo sideed bilood oo dadka soomaaliyeed iyo baarlamaankaba ay ka dhul sugayeen wixii laysla qaatay haddii lagu kala tegay wadankiina uu halis ugu jiro inuu gaab uu galo oo dowlad la-aan ay kusoo dhacdo waxyaabo fara badan oo isbiirsaday darteeda ee baarlamaanka sababtay inuu u fariisto si wadanka loo badbaadiyo oo aanan marmarsiyo looga dhiganin intaas isagana go-aankuu gaaray kaasuu ahaa marka madaxweynuhu baarlamaanka go-aankuu gaaro isagaa loo gudbinayaa oo qaraar ah sharciyan inuu saxiixo oo dukareeto uu kusoo saaro ama ha ha yiraahdo ama maya ha yiraahdo labada midood isaga ayaa xaq u leh sharciyan iyo dastuuriyanba sharcigan oo baarlamaanku uu ugu yeeray jihaynta doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa kasoo horjeestay sidoo kale midowda musharaxiinta mucaaradka maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare iyagoo ku tilmaamay in muddo kororsigaasi uu yahay mid sharci darro ah waxaa sidoo kale isa soo taraya baaqa beesha caalamka ay ku sheegtay in aanay raalli ka ahayn wixii dhacay haddaba maxaa arintani ka dhalan kara waa kan maxamed maxamuud xirsi oo ah sharciyaqaan soomaaliyeed oo sharaxaya arrinkaasi wuxuu u muuqdaa inaan loo turayn shacbiga soomaaliyeed oo burbur in badan ku soo jiray inaan la tixgelinayn maamul goboleedyada dhisan oo iyagu sababta u ahaa dhismaha dowladda federaalka inaan la ixtiraamayn shuruucda dalka taalla taas ayay u muuqataa xeerka uu saxiixay madaxweynuhu inaan la ixtiraamayn shuruucda la ixtiraamayn maamul goboleedyada la ixtiraamayn soomaalida maqan aan la ixtiraamayn dadka raba inay tartamaan aan la ixtiraamayn la dhegaysanayn international communitiga tan labaad waxa weeyaan xaggee loo dhaqaaqayaa waxaa loo dhaqaaqayaa dadku inay tashadaan baa loo baahan yahay degdega laguna tashado xal lagu gaaro waara sidii soomaaliya ay ku noqon lahayd dowlad sax ah loo raadin lahaa sidaa tan ma aha si mataqaanaa dadka soomaaliyeed iyo shacbigeeda ay aqbali karaan si kastoo ay ahaato beesha caalamka oo ay ku jiraan wadamada mareykanka u k midowda yurub iyo qaramada midoobay waxay si cad qoraal ay soo saareen ugu sheegeen in aysan sinaba u aqbali karin in waqtiga loo kordhiyo hay-adaha dowladda iyagoo ku baaqay in si deg deg ah loogu laabto wadahadallada ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka iyadoo aan dib loo dhigin oo lagu salaynayo heshiiskii toddoba iyo tobankii sebteembar ee sanadkii hore hase yeeshee xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka hadlayay baaqa beesha caalamka ayaa waxa uu yidhi caalamka ayadana aragtidooda ayagana waa lagu kala duwan yahay marka haddii in iyada si ay ugu muuqato si sax ah waxaa laga yaaba kuwo kale si khaldan soomaali laakiin waxaa muhiima in la ogaado inay tahay dal madax bannaan siyaadadiisa oo internal bolicigiisa iyo externalbo isaga inuu u madax banaan yahay oo xeer caalami ah uu yahay uu qorayo haddii dowladda oo ayada ay kasii dhacaysa haadaan oo sideed biloodna ay indhaha ka fiirsanayeen beesha caalamka in qolana alif waxbuu leeyahay ay ku doodo qolana alif wax male ay ku doodo ayagana garsooranimadoodii ay kusoo ururto soo heshiiya mid kusoo heshiiya ama inuu alif kordhigan yahay ama inuu alif maaragtay wax male u yahay wax iisoo maaragtay gudbiya taa waxaanu arkayaa waxawaaye isku daala isku xiiqa kadibna marka idinka aad aad ismari weydaan annagaa go-aan keensanayno oo annaga markaasi wadanka sida aan rabno ma heshiin karaan dowladnimo ma hanan karaan marka wadankani talow u baahan yahay maxaan ka yeelnaa go-aanka soomaaliya o dhanba marka in gacanteeda laga saaro oo lala tago meel kale iyo miis kale in halkaasi wax loogu soo go-aamiyo ummadda soomaaliyeedna beesha caalamka markay u badato waxay goosanaysaa kaalmadii iyo taageeradii kaalmadii ilaahayna ma go-in taageeradii shacbiga soomaaliyeedna ma go-in ummadda soomaaliyeed in ayada masiirkeeda ay ka tashato wixii dan ay waxaan dan u ahayn inay kala garato ayadaa laga rabaa seinab abukar maxamed v o a muqdisho haddaba war-saxaafadeed ay si wada jira usoo saareen howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom qaramada midoobey iyo xubnaha kale ee beesha caalamka soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay aada uga walaacsan yihiin meelmarinta go-aankii uu labayo tobankii abriil uu golaha shacabka meelmariyey qaraar lagu bedelayo heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar qaraarkaasi oo xambaarsanaa geedi socodka doorashada oo ay ka dhalan doonto muddo kordhin dheeri ah oo ku timaada muddo xileedka loo igmaday madaxweynaha iyo baarlamaanka waxaa lagu sheegay in qaraarka labaiyo tobankii abriil uu wiiqayo nabadda amniga iyo xasiloonida soomaaliya iyo meelo ka baxsan qaraarkan ayaa sidoo kale sii daahin doona qabashada doorashooyin lagu kalsoonaan karo kuwaasi oo ay sugayeen dadka soomaaliyeed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi waxaan ku qanacsannahay in hirgelinta heshiiskii toddobiiyo tobankii sebteembar uu yahay hanaanka ugu wanaagsan ee waxqabad ee la heli karo sidaasi daraadeed waxaan ku boorinaynaa madaxda dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowlada federaalka in ay si dhaqsiyale ugu soo laabtaan wadahadalada si loogu heshiiyo qaabka howsha horey loogu sii wadi karo ayaa lagu qoray war-saxaafadeedkaasi dhinaca kale dowlada maraykanka ayaa uga digtay madaxda soomaalida in ay saari doonto cunaqabateyn iyo in laga xanibi doono dalku galka maraykanka haddii aysan dowlada federaalka ka laaban muddo kororsiga oo aqalka hoose u sameeyey sidoo kale dowlada britain ayaa ku boorisay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada in ay dib ugu soo laabtaan miiska wadahadalka si ay xal uga gaaraan muranka doorashooyinka dalka warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan war-saxaafadeedka xogeyaha arrimaha dibadda antony blinkan ayaa lagu yidhi waxaan si isdabajooga carabka ugu adkeenay inay muhiim u tahay nabadda xasiloonida barwaaqada iyo dowladnimada soomaaliya in dowladda federaaliga iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga ahi inay heshiis la isku raacsan yahay oo ku saabsan dariiqa loo mariyo geedisocodka doorashooyinka ay gaaraan waxa uu blinkan sheegay in maraykanku usan taageeri doonin muddo kordhin soomaaliya ah haddii uusan taageero ballaaran ka helin daneeyayaasha arrimaha siyaasadda war-saxaafadeedka master blinkan uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ay si cadda u caddeeyeen in maraykanka uusan marnaba taageeri doonin in sharciyadda loo dheereeyo xubnaha dowladda federaaliga ee soomaaliya hadda sidoo kalena maraykanka uusan taageeri doonin doorasho aan loo dhammayn iyo kuwa isbarbar socda intuba waxaana uu sheegay in tallaabooyinka noocaas oo keliya ay noqon doonaan kuwo si qoto dheer u kala qaybiya wiiqayaan hanaanka federaaleynta iyo dibhabeynta siyaasadda ee halbowlaha u ah horumarinta dalka soomaaliya maraykanka ayaa sheegay in dhaqangelinta sharciga baarlamaanka dhowaan uu ansixiyey uu caqabad weyn ku noqon doono wadahadallada islaamar ahaantaasina uu sii wiiqayo nabadda iyo amniga soomaaliya xogayaha arrimaha dibadda maraykanka war-saxaafadeedkiisa ayaa waxa uu ku yidhi waxay arrintaasi ku qasbi doontaa maraykanka in uu dib u qiimeeyo xiriirka labageesoodka ee soomaaliya uula leeyahay maraykanka oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed iyo kaalmada islamar ahaantaasina aan tixgelina imkaaniyaadka la heli karayo ay ku jiraan cunaqabateyn iyo xadidnaan dhinaca socdaalka si looga jawaabo dadaalada lagu wiiqayo nabadda iyo xasiloonida war-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in loogu baaqayo dowladda federaaliga soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe inay si deg deg ay miiska wadahadalka ugu laabtaan oo heshiisna ay gaaraan waxaan ku boorinaynaa ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi dhammaan dhinacyadu inay isxakameeyaan si wadaan wadahadalka ayna ka fogaadaan ficilo dheeraada oo hal dhinaca oo sii horinaya xiisadda islamar ahaantaasina wiiqaya geedisocodka dimuqraadiyadda iyo hay-adaha soomaaliya dhinaca kale dowladda ingiriiska ayaa qoraal kaas la mid oo ay soo saarta waxay ku cambaaraysay sharciga baarlamaanka soomaaliya oo muddada ugu kordhiyey madaxweynaha soomaaliya waxaana james dudridge oo ah wasiirka ingiriiska arrimaha afrika u qaablis uu soo saar war-saxaafadeed uu ku sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kordhintaasi mase james dudridge waxa uu yidhi wadahadalka wax ku oolka ee u dhexeeya madaxda dowladda soomaaliya ayaa lafdhabar u ah xaqiijinta dhaqangelinta heshiiskii toddobiiyo tobankii sebteembar ee qaabka doorashada heshiiskaasi waa aas-aaska keliya ee sharciyeysan ee doorashooyinka ayuu dudridge yidhi waxaan ka codsanaynaa buu yidhi hogaamiyaasha soomaalida inay si deg deg ahay ugu laabtaan wadahadallada si loo helo xalal wax ku ool ah islamar ahaantaasina heshiis looga gaaro arrimaha harsan iyadoo la muujinayo isxakamayn iyo isu tanaasul ugu dambeyntii dowladda ingiriiska ayaa ku hanjabtay in xiriirka beesha caalamka ee dowladda soomaaliya uu isbedeli doono haddii aanu heshiis rasmi ah laga gaarin arrimaha doorashooyinka mahadsanid jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaya haddaba falcelinta ay beesha caalamku ka bixiyeen ee go-aanka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulow ka waraystay wasiirkii hore batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim horta waxaan rabaa inaan hal tallaabo gadaal u qaadno reactionka ama tallaabada ka imaanaysa bulshada caalamka halkay ka imaanaysaa waxay ka imaanaysaa waxyaabihii dhacay oo ahayd saddex arrimood oo muhiima ayaa dhacay arrin waa arrin dastuuri ah manaha baarlamaan uu xilligiisii dhammaaday inuu horta xilligiisii kordhisto baarlamaankiio haddana isugu jira macnaa aqalka sare aqalka hoose oo aan isla socon oo aqalka hoose keliya uu kordhistay marka taa horta waa midda ay ka imaanayso sidoo kale dowladda federaalku waxay wax badan ku celcelin jirtay in dowlad goboleedyada aanay u ogoleyn inay wakhtigeeda kordhistaan oo ayada hadda kordhisatay iyo midda saddexaad oo ah dadka shacabka soomaaliyeed oo dareemaya inay xilligii ay siiyeen baarlamaankan oo ahayd afar sane inay ka dhammaatay marka horta ficiladaas isu tegay oo dadka soomaaliyeed dhankooda ka imaanaya iyo dhanka shuruucda ka imaanaya ayay bulshada caalamka ka imaanaysaa horta xanuunka iyo dhibka koowaad waxa uu ku dhacay waa dadka soomaaliyeed bulshada caalamka markaan fiirino laba kun iyo toddobadii bishii march lixdeedii ayay ahayd markii ugu ciidamada amsom ay yimaadeen dalka soomaaliya ilaa iyo hadda halkan way joogaan waxay geliyeen qarash iyo dad iyo maal iyo xoolaba way geliyeen si amniga soomaaliya gacan looga qaban lahaa oo ay soomaaliya u noqon lahed wadan amni ah sidoo kale markii aad fiiriso laba kun iyo laba iyo tobankii markii dowladda soomaaliya ay kasoo bixisay xukuumad gaarka sidoo kale dadaalo badan ayay geliyeen hadda haddii aan fiirno arrimahan dhaqa dib u eegista ama dib u nidaaminta dhaqaalaha oo economic reformka sidoo kale macnaha dhaqaalo fara badan iyo dadaal ayay geliyeen marka waxaasoo dhan isku soo duubo macnaha waxay door weyn ay ka cayaartay inay soomaaliya noqoto wadan usii socda dhanka amniga usii socda dhanka xasiloonida usii socda dhanka horumarka marka wixii oo dhan ayaa hadda ay macnaha hakad uu ku yimid marka taa waa midda ay ayaga ay ka imaanayaan
maxaa laga fili karayaa beeshaan runtii laba arin ayaa horta ay noqonaysaa waa midda koowaada midda hadda ay muujiyeen oo ah in aanay ku faraxsanayn raalli ka ahayn waxyaabihii dhacay midda labaad oo ku xigta waxay tahay tallaabooyinka ay qaadayaan tallaabooyinka ay qaadayaan hadba waxay ku xirantahay marka wadamada siyaasadooda ku aadan soomaaliya ay ka midaysan yihiin meelaha ay ka midaysan yihiin oo ahayd manaha in la dhaleeceeyo inaan la dhiirigelin inaan soomaaliya aan dib loo celin taa waa ka midmaysan yihiin laakiin markay imaado tallaabooyinka la qaadaya wadamada way kala duunaanayaan sababtoo ayada de maslaxada gaar ah ayaa jiri doono oo wadamo qaarkood waxaa laga yaabaa si adag inay macnaa mowqif ay ugu qaataan wadamada qaarkoodna waxaa laga yaabaa in si ka duwan taas ay u qaataan gaar ahaan markay imaado wadamada afrika iyo wadamada carabta waxaa laga yaabaa inay ka duwnaadaan tallaabooyinka ay qaadi doonaan wadamada reer galbeedka ah wadamada reer galbeedka midooda yurub oo kale daban way hadleen go-aankoodu sibay u saluugeen laakiin dadka soomaalida iyo aqoonyahankiina gudaha joogo maxay idinla tahay in halkan laga aadi karo maadaama dowladdu go-aan gaartay laba sano ku darsatay go-aanka dowladdu waa cad yahay hagee laga aadaa meesha meesha laga aadayay mar walbana ay caddeed oo mar walbana aade dadka soomaliya ay dareema waxay tahay wadahadal in lagu laabto macnaa waddo kale oo furan oo ma jirto oo hore loogu socon karo haddii tallaabada la qaaday aysan ahayn tallaabo sharci ah haddii aysan ahayn tallaabo baarlamaanka labadiisa aqal aanay u dhammayn haddii dowlad goboleedyadii iyo dad badan oo soomaali ah oo wax ku leh macnaa mustaqbalka waddankan aanay raalli kahayn waxa keliya oo furan waxay tahay in miiska wadahadalka lagu laabto oo la helo dowlad raalli la segaya haddii kale waxaa dhacaya waxay tahay inay dowlado kala duwan oo kala gogo-an inay ka soo baxaan dalkii taana caqabad ay ku tahay hadda oo somalilan ay maqan tahay ayay soomaaliya caqabad ku tahay markii dowlado kale yaryar ay ka soo baxaanna way kasii daraysaa
madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland dibay u laabteen wadahadalkii wuu istaagay in la yimaadaana mudday qaata marka yaad isleedahay doorkan markale way qaadan karaa runtii weli waxaa doorka qaadanaya macnaa waxay tahay dowladda horta federaalka ayada mas-uuliyadda saaran tahay ayada ayaa laga rabaa in maadaama qaradkan ay samaysay inay saxdo oo dadkii soomaaliyeed ay dib u raadiso oo isu keento waa mas-uuliyadda koowaad mar walba dowladda ayay saaran tahay sidoo kale ee dowlad goboleedyada laftigooda xubnaha ka dowladda federaalka ayagana door ayaa u furan oo ah in qaladkan dhacay aanan lasii hore loosii raacine ee la soo celiya door ayaa u furan sidoo kale bulshada caalamka ah maadaama ay door ay ku lahaayeen inay soomaalida ay nabadeynteeda iyo maslaxadeeda ay qayb ka noqdaan ayagana door ayaa u furan soo marka sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhaqanka laftigooda door ayaa u furan macnaa qof walba oo soomaali ah door ayaa uga furan inuu ka qaato nabadeynta dalka sababtoo ah haddii aana nabadan aan ka wada shaqayn waxay noqonaysaa macnaa khatar kulligan nagu wada imaado maraykanka oo kale wuu hadlay wuu ku alishay maxaa laga fili karaa runtii maraykanka door weyn ayuu ku leeyahay soomaaliya markay noqoto dib weegista dhaqaalaha ama nidaaminta dhaqaalaha markay imaado sidoo kale door weyn ayuu ku leeyahay amniga marka haddii qayb weyn ayuuna ka ahaa aqoonsigii soomaaliya markii la aqoonsanayo ay kasoo bixi iskumeel gaarka door muhiim ayuu ku lahaa marka inaan dhumina saaxiib noocaasa waa nasiib darro marka waxaan filayaa in ay dowladda soomaaliyeed garowsanaysa macnaha tallaabada ay qaaday inaysa in tallaabo macnaha habboon oo ay miiskooda hadallada ku soo laabanayaan si aanan ay xiriirka annaga soomaaliya iyo soomaalida gudaheeda iyo soomaalida bannaankeeda aanu usii xumaan ugu dambeyn beesha caalamka hadday soomaaliya lumiso soomaaliya miskaabi kartaa ma iswadi kartaa runtii sida aan la wada socono dhaqaalaha soomaaliya boqolkiiba lixdan wuxuu ka yimaadaa macnaha wadamada dibadda ayuu ka yimaadaa sidoo kale amnigeenu macnaha wuxuu ku xiran yahay wadamada dibadda ayuu ku xiran yahay marka maan awoodi karno inaan hadda aan dhahno waxaan la tartamaynaa bulshada caalamka laakiin horta dhibka ugu weyn wuxuu ku dhacayaa dadka soomaaliyed dadka u baahan inay isu turaan isu naxaan isu israadiyaan waa dadka soomaaliyeed ee maaha dadka ajnabiga dadka ajnabiga nooma baahno annaga ayaa u baahan laakiin waxaa nooga daranba in dadkeena soomaalida aan dhibaatadii aan soo marna soddonka sano dib ugu laabano taa ayaan nooga darno oon u baahnaa inaan talaabo aan ku noqon waddada
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo uu warramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
goordhow waxaa noo soo socda warar kale oo dheeraada oo ku saabsan soomaaliya marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo sahre cidla nuur
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay lix wareegto oo digreeto madaxweyne ah islamarkaana la filayo inuu hoos u dhigaan rabshadaha hubaysan ee dalka maraykanka kusoo noqnoqda tallaabadan maamulka madaxweyne biden ayaa imanaysa iyadoo bishiina dhaaftay ee maarj oo keliya dalka maraykanka ay ka dhaceen weeraro hubaysan oo dhiig badani ku daatay kadib markii dad rayida la weeraray bishii maarj ayaa weeraro hubaysan lala beegsaday dad rayida oo ka dukaamaysanayay goobo ganacsi oo ku yaala gobolada colorado iyo georgia dalka maraykanka ayaa noqday waddanka ugu horeeya ee dalalka hore u maray ee dunida ee ay dadka ugu badani ku dhintaan hubka loo adeegsada rabshadaha ama dadka cadhaysan ee ay weerar ku qaadaan dad rayida dhibaatooyinkaasi ayaa noqday kuwo dadweynaha maraykanku ay dareemeen islamarkaana ay ku fikirayaan sidii wax looga qaban lahaa wax ka qabashada dhimashada ay geystaan hubka ay dadka rayidka ahi isticmaalaan ayaa qayb weyn ka ahaa ololihii xilligii doorashada ee madaxweyne joe biden ugu yaraan labaatan caruura oo da-doodu ka yarayd shan jir ayaa ku dhintay goob dugsi waxbarashaa oo ay dhiganayeen ciyaalku intaanay bilaabin fasalada koowaad ee dugsiyada hoose oo ku yaala dalka niger caruurta yaryar ayaa ku dhintay dab qabsaday dugsigii ay dhiganayeen oo ka samaysnaa cooshado iyo qalab macmala dugsiga gubtay ee ardaydu ku dhinteen ayaa ku yaalay xaafad sabool ah oo ku taalla caasimada dalka niger mas-uuliyiinta ururka macalimiinta dalkaasi ayaa sheegay in dugsigaasi ay dhiganayeen qiyaastii siddeed boqol oo arday oo ay ku jiraan caruurta aan gaadhin bilowga fasalada koowaad ee dugsiyada hoose kooxda debdemiska ee dalka nigerna waxay sheegeen in dabku uu qabsaday koob iyo labaatan fasal oo sandaqada ka samaysan oo ay ku jiraan kuwo wax ku baranayeen caruurta ka yar shan jirka ilaa lix jirka dhacdadaasi ayaa murugo iyo naxdin ku keentay dadweynaha ku dhaqan dalkaasi niger kadib markii laga war helay tirada caruurta oo labaatan ka badani in ay ku dhinteen dabkaasi ka kacay dugsiga ku yaala xaafadaha danyarta ah ee caasimada dalka niger madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay arbacadan maanta in go-aanka dalkiisa uu qaatay ee la xidhiidha kobcinta macdanta yuraniyamka in boqolkiiba lixdan kor loo qaadaa ay jawaab u tahay dhaawacii loo geystay goobaha nukliyeerka ee qarankooda master ruuxaani waxaa kaloo uu sheegay in waxyeelada loo geystay qeybtii hore ee goobaha waxsoo saarka macdanta yuraniyamku ay keenayso dadaal dheeraad ah oo lagaga sii badinayo waxsoo saarka tamarta qodobadii ku jiray heshiiskii labadii kun iyo shan iyo tobankii ay wadagaleen iiraan iyo wadamada xooga weyn ee dunida ayaa xadidayey wax soo saarka macdanta yuraniyamka ee dalka iiraan iyadoo laga cabsi qabo in haddii uu bato xadiga yuraniyamka ay iiraan soo saarto ay keenayso inay samaystaan hubka nukliyerka oo boqolkiiba sagaashan laga sameeyo macdanta yuraniyamka iiraan ayaa mar kasta sheegtay in nukliyeerkoodu uu yahay mid ay rabaan inay u samaystaan hanaan nabadgeliyo iyagoo uga faa'iidaysanaya tamarta korontada maraykanka ayaa ka baxay heshiiskaasi markii uu hoggaanka dalka qabtay donald trump iyada oo markii dambe iyada oo markii uu dhowaan xilka la wareegay madaxweyne joe bidenna uu sheegay in uu rabo sidii maraykanku uu dib ugu noqon lahaa heshiiskii iiraan hore loola galay
saraakiisha caafimaadka ee soomaaliya iyo weliba kuwa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka wanaacsan ololaha tallaalka oo si gaabisa ku socda soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa xuseen barre aadan qaadashada tallaalka ayaa si gaabisa uga socota soomaaliya bil kadib markii la keenay dalka sidaasi waxaa muujinaya diiwaanka rasmiga ah ee laga sameeyey bixinta tallaalkaas in ka badan saddex meelood oo meel ka mid ah tallaalka uu isbahaysiga covax ugu deeqay soomaaliya bishii hore ayaa ilaa haatan lagu tallaalay dadweyne isugu jira shaqaalaha caafimaadka booliska macalimiinta dadka daada ah iyo dadweyne caadi ah intaba diiwaanka w h o oo ay aragtay v o a ayaa muujinaya in ilaa haatan la bixiyey boqol iyo toddoba kun shan boqol iyo saddex iyo siddeetan tallaal oo ka mid ah saddex boqoloo kun oo tallaalka nooca loo yaqaano oxford astrazeneca oo la keenay waddanka shan iyo tobankii maaj maalintii ku xigtayna waxaa si rasmi ah loo bilaabay tallaalkaas tallaalka laga bixiyey gobollada soomaaliya ayaa aad uga hooseeya saamiga ay heleen maamulada kala duwan tallaalka ugu badan ayaa laga bixiyey somalilan waxaana ilaa haatan la tallaalay in ka badan siddeed iyo afartan kun oo qof iyadoo oo somalilan ay heshay shan iyo lixdan kun oo tallaal gobolka banaadir oo helay shan iyo siddeetan kun oo tallaal waxaa ilaa haatan la bixiyey in ka badan siddeed iyo toban kun iyo lix boqol oo tallaal oo keliya puntland oo heshay afartan kun oo tallaal waxay ilaa haatan bixisay in ka badan afar iyo toban kun oo tallaal hirshabeelle iyo galmudug oo helay min shan iyo labaatan kun oo tallaal waxay ilaa haatan bixiyeen siddeed kun iyo lix boqol iyo siddeed kun iyo shan boqol oo tallaal sidaa ay u kala horeeyaan jubbaland iyo koonfur galbeed oo kala helay min saddex kun waxa ay kala bixiyeen in ka badan shan kun iyo shan boqol iyo saddex kun iyo saddex boqol sidaa ay u kala horeeyeen diiwaankaasi waxa uu muujinayaa in tallaalka la bixiyey ilaa haatan uu u hooseeyo marka loo eego waddamada kale haddaba bixinta tallaalka ee hooseeya ayaa walaac ku haysa mas-uuliyiinta caafimaadka saraakiisha caafimaadka ee soomaaliya ayaa qiray in ay hooseyso tirada qaadanaysa tallaalka waxaana qayb ahaan ay ku sababeeyeen dacaayad laga faafiyey tallaalka dhinaca kale maamulada qaarkood ayaa goor dambe bilaabay tallaalka taasi oo iyaduna hoos u dhigtay dadka qaadan lahaa tallaalkan sida ay saraakiishu sheegeen madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o xafiiskeeda soomaaliya doctor maamanuur raxmaan maalik ayaa u sheegay v o a in ay muhiim tahay in si deg deg ah heer fiican looga gaadho bixinta tallaalka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ilaa toddobaatan ilaa boqolkiiba siddeetan dadka loogu talagalay oo uu sheegay in ay lagama marmaan u tahay soomaaliya si loo soo afjaro xanuunka covid ilaa haatan waxaa guud ahaan la xaqiijiyey labayo toban kun laba boqol iyo koob iyo toddobaatan kiis oo ah covid guud ahaan dalka kiisaskaasi oo ku dhowaad kalabadh laga diiwaangeliyey magaalada muqdisho dhimashada guud oo markii ugu dambeysay lasoo wariyey ayaa ah lix boqol iyo koob iyo soddon qof kuwaasi oo saddex boqol iyo afar ka mid ah laga diiwaangeliyey muqdisho somalilan waxaa laga diiwaangeliyey laba boqol iyo shan dhimasho puntlandna waxaa laga diiwaangeliyey koob iyo konton dhimasho sidoo kale jubbaland waxaa laga diiwaangeliyey afar iyo soddon dhimasho ah galmudug saddex iyo toban hirshabeelle iyo koonfur galbeed min labayo toban kiis oo dhimasho ah oo u dhintay cudurka covid shaqaalaha caafimaadku waxay ka digeen in tallaalka tirada yar uu saamayn karo dadka soomaalida ah ee safraya iyadoo waddamada caalamka ay dhowaanahan shuruud ka dhigayaan in qofka waddamadooda usoo safraya uu haysto shahaado muujinaysa in uu tallaal qaatay dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa arbacada maanta sheegtay inay bilowday bixinta tallaalka laga helay dalka shiinaha tallaalkan oo ahaa laba boqoloo kun oo goojo oo ah nooca loo yaqaano sinofarm ayaa wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadkii ugu horreeyey ee lagu bilaabay ay ahaayeen shaqaalaha safaaradda shiinaha ee soomaaliya oo uu ku jiro safiirka dalkaasi ee soomaaliya jinjian hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ilaa haatan waxay ansixisay afarta tallaal ee kale ah fizer moderna astrazeneca iyo johnson an johnson in loo isticmaalo tallaalka xanuunka covid
dhegeystayaal markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste
golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa isniintii u codeeyey in muddo kordhin laba sano ah loo sameeyo hay-adaha dowladda kadib markii la hor keenay qaraar jihaynaya in muddadaasi dalka loo diyaariyo doorasho qof iyo cod ah waxaana arrintaasi ka hor yimid aqalka sare iyo mucaaradka kuwaasoo ku tilmaamay mid sharci darro ah haddaba go'aankaasi uu gaaray golaha shacabka ma ahaa mid uu ku saxsanaa mise waa laga habboonaa inuu tallaabadaasi qaato waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya brofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo calildhuux maxamuud maxamed oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya brofeor daqare bismillahi raxmaan raxiim bahda v o e aad baan idin salaamayaa maamulka shaqaalaha waxaan isleeyahay in doorasho dadban la laalo waa sax weeyo because doorasho dadban waa doorasho musuq maasuqay ahayd cutubka koowaad ee dastuurkeenna jabtirka ugu horeeya qodobadiisoo dhan ama cutubka afraad oo dhan wuxuu qabaa doorasho toosa oo dadweyne ayuu qabaa sidaa darteed haddii ay baarlamaankii u soo laabteen laftigoodii qaanuunkii lagu dhaariyey waa runtii waa arrin ilaahay lagu mahadnaqo waxaan rajaynaynaa dalkan inuu doorasho dadweyne oo axsaab qaran ku salaysan uu galo oo muddadaa kooban ee baarlamaanku ay qabteen lagu diyaargareeyo waa rajada ummadda soomaaliya keliya ay leedahay waayo waxaan ku daalay hanaanka labaatanka sano jiray ee afar dhibic shan ah ee musuq maasuqa mar uu oday wax soo magacaabo iyo mar uu madaxweyne goboleed wax soo magacaabo waxay khilaafsan marka dastuurka hadda inuu yaallay khilaafsan tahay waxay khilaafsan tahay decentralization systemka devolution of powerkay khilaafsan tahay marka aad boqolkiiba boqol aan waan soo dhoweynayaa haye cali luux bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa bahda v o a iyo xasan kaafi waanad ku mahadsan tahay barnaamijkaad noo soo bandhigtay aniga waxaan u arkaa sharci daro waana sababeynayaa wax walba waxay leeyihin asal shay kastaa wuxuu leeyahay asal ama meelu ka bilowdo marka dowladnimo marka laga hadlayo dastuurka iyo sharciga ayaa asal u ah marka waxaan u arkaa dowladdu inay ka tallaabsatay oo hareemartay constitutionkii wadanka iyo markaasi qaanuunkii oo iyadoo ay damaceedii siyaasiga ahaa keliya ay ku socoto marka anugu waxaan u arkaa inay tahay khayr sharci oo aanay suurtagal ahayn sababta waxay tahay hadda hadday ku doodayaan baarlamaanku maxaa la yidhahdaa doorashadii dadbanayd way dhici weysay mudda markaasi wakhtiga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isku haysteen way ku heshiin waayeen hadday hadda dood ka dhiganayaan ee waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo cod ah waa waxaa leeyahay nintiisiiba daayacay kan kale dugsanaya aniga gala doqonsan afar sanay haysteen waxaa la rabay inay xukuumadda kula xisaabtamaan in doorasho qof socodii dalka ka dhici karto inay iyagu markaasi waxa weeyaan ay shaqadaas qabtaan laakiin maanta ma haystaan sharciyad ay dhihi karaan waxbaan ku kordhinay ama doorasho qof socda la qabanaya sababta waxay tahay haddiiba baarlaman markii teramku ka dhammaado ama hay-adaha dawligaa oo wakhtigu ka dhammaado haddiiba ay jadiidsan karaan oo laba sana cusboonaysiisan karaan oo sanad cusboonaysiisan karaan dee adinka waxay la tahay inaan loo baahdeenba doorasho markii ay qolo walba ka dhammaanayso laba sano ama saddex sano ayay iska jadiidsan lahaayeen marka doorasho iyo constitution iyo dimuqraadiyad midna looma baahneed looma baahnaadeen baan qabaa marka waxaan u arkaa arrintaas aniga tilaabo aan sharci ahayn oo khayr sharci ah brofesor daqare maxaad ku sababeynaysaa in baarlamanku uu ku saxsan yahay inuu laalo doorashadii dadbanayd oo uu xilligan u codeeyo doorasho qof iyo cod ah runta waxaan ku sababeynayaa inagu taariikh baan leenahay mushkiladeena haysata qayb ahaan waa dowladiidnimada weeyo waxaad garan kartaa sidii dowladii hore ee qarankan siyaad bari lagu dumiyey in jabhada la aaday xagga iyadoon barnaamij lahayn dowladii la dumiyey waa mushkiladna haysta weeyo waxaan kuu sheegayaa sideed bilood waxaa laga shaqaynayay doorasho inay dalkan ka dhacdo waxaad ogtahay in guddiga doorashooyinku ay dabcan ay rool ay ayagu maamulka iyo maaraynta howlaha doorashada leeyihiin waxaad ogtahay taariikhda marka ugu horeysay in wasiir curiya xeer doorasho golaha wasiirada isku raacaan golaha wasiirada u baasgalayaan baarlamaanku baarlamaanku wax badan ka bedeleen isku raaceen madaxweynaha jamhuuriyadda oo digreeta iyo faafin rasmiga kusoo saaraad ogtahay markaas wuxuu noqday qaanuun la mid ah qaanuunada dalka sida dastuurka ama xeerarka kale dastuurka hoostaga markii horeba jebin dastuurka la jebinaya bay ahayd oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo baarlamaanku markay aqbalayeen in doorasho dadban la aado iyadoo xeerka uu jiray waxay ahayd khalad dastuurka laga galayay alxamdulilaahi bacda shidda wa tacab markii baadilka lagu heshiin waayey faragelin markay isku bedesho sheekadii markii jid iyo jahdiid ay noqdeen waa qasab baarlamaanku oo laamaha fulinta ka madax bannaan inay kusoo laabtaan waxaad ogtahay sida cutubka sideedaad ee dastuurku qoran laanta fulintu waa xukuumadda madaxweynuhu horkacaya prime ministerka golaha wasiirada iyo maamul goboleedyada governorskooda ama guddoomiyaashooda gobolada waa laan fulin haddii laantii fulintii ay ku heshiin weyda doorasho doorashadii dadbareed ee xaaraanta ahayd dabcan baarlamaanku oo ah inuu check and balance ku leh laanta fulinta inuu roolkan maanta qaato waa dastuuri qodobka dhahaya ee hay-adaha dastuuriga wakhtigii baa ka dhammaaday dhahaya wuxuu wakhtigu dhammaan karayaa markii hay-adaha dastuuriga hay-ada dastuuri oo bedela la helo haddii la waayo ilaa qiyaama saaca ayagaa sii jiraaye qaanuunkaa qaba maha anigu waxaan iska leeyahay maha anigu filligayga waa qaanuunka waadna taqaanaan waxaan leeyahay wixii shalay dhacay badbaado qaran bay ahayd waxay ahayd weliba waa in lagu daro in lala xisaabtamo barasaabyada hor istaagay barnaamijka qaran ee ugu horeeya barasaabka jubbaland iyo ka puntland in la xisaabiyo waa xaq dastuuriya wey baarlamaankana laga raba waayo ayagaa la xisaabtanka xukuumadda iyo laamaha fulintayagaa iska leh tallaabadii ay ahayd baarlamaanku qaateen waxay ahayd tallaabo badbaado qaran ah oo lagu soo celiyey dalkan qaanuunkii waanmaanwanfowdahawaana ugu hambalyanwaana garab ku garabtaagan cali dhuux maxaa kuu muuqda oo aad ku dhaliilaysaa go'aanka uu baarlamanku qaatay isniintii aynu ka soo gudubnay horta intaana taa ka jawaabin waxaan rabaa horta saaxiibkii profesor daqare oo leh anugu hadda waxaan ahay sharciyaqaan inuu hadda yidhaahdo state levelistki uu ku sheego barastaabyo sida la ogyahay baarlamankaamaxaa la yidhahdaa systemkan aan haysanahay waa federaal federaalkuna waxa weeyaan waa state levelistka iyo dowladda dhexe midba waxbuu siinaya sharciyadda way kala leeyihiin marka dastuurka annaga aan haysanno waxaa ku qoran state levelskuna inay leeyihiin qaanuun iyo sharci iyo xaquuq ay leeyihiin dowladda dhexena ay leedahay iyaduna xaquuq iyo qaanuun markaasi waxweyn iyo sharciyad iyo waxyaaba iyadoo ay leeda gooni ah marka horta waxaan ka xumay saaxiibkii inuu ku sheego madaxdii maamul goboleedyada inuu ku sheego barastaabyo horta taa waan ka xumahay markaan usoo noqdo dhinaca sharciyadda dhinaca sharciyadda anugu tii hore oon baan ku celinayaaye anugu umaba arko wax sharciya inay ku dhaqaaqeen baarlamanku sababta waxay tahay baarlamanku hadday wax qabanayaan waa sax adduunyada waxa loo bahan check and balance hay-adaha dawligahi separation of power waaye waa inay markaas waxa weyn ismuraaqabeeyaan oo baarlamanku la xisaabtamo markaasi tanfiidka garsoorka dhammaan inay midba midda kale ay check and balance isku sameeyaan waxaan ognahay intii baarlamankan jiray afartii sano ee baarlamankan iyo dowladdani jireen inay isku milmeen golihii wasiirada iyo golihii baarlamanka wax check and balance inuu isan dhicinin inaan wasiir waxba la weydiinin inaan prime minister lala xisaabtaminin inaan wax dalkan doorashada ka dhacaysa aan waxba laga weydiin xukuumaddu waxay marka ma jirto wax shuruucah oo inaba banaynaysa dastuurkana kuma qorna qodob sheegaya in baarlaman xilku markuu ka dhamaado waqtigu ka dhamaado ay ku kororsan karaan haddii ay jirto baarlamankani waa baarlamaanadii waa baarlamankii tobnaad sagaal baarlamaana ka horeysay iyaguba maysan dhaceen ee way kororsan lahaayeen ayaga laftoodu haddii uu jiro qodob dastuuriya oo tilmaamaya inay muddaxileedka hay-aduhu iyagu ay kororsan karaan aniga waxaan qabaa muddakornin hadday dhacayso in laysu keeno baarlamankii maamul goboleedyadii midowga musharixiinta bulshada rayidka dhammaan inta laysu keeno wax lagu heshiiyo markaas oo heshiis siyaasadeed la gaaro meel loo dhaqaaqo laakiin in aqalkii hoose uu keliga yidhaahdo annagaa wax kororsanay aqalkii sarena uu kasoo horjeedo oo aysan jirinin dee waxa weeyaan taas inay khayr sharci tahay waa loo jeedaa marka profesorka waxaan jeclaan lahaa meeshu ka keenay labadii aqal ee madaxweynaha wada dooratay in aqal keligiisa yidhaahdo markaasi waxa weeyaan annagaa laba sano u kordhinay kii kalena uu diido profesorku asaga hadda yidhaahda anigu waxaan ahay sharciyaqaan meeshu sharciga ka keenay iyo daliishaasan ka rabaa marka sidaasaan anigu u arkaa waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo rofesor daqare xalkan waxaan u arkaa xalku waa waxa dastuurka ku qoran jabtarka koobaad qodobka koobaad farqada laba saddex afar shan ku qoran oo ah dal dimuqraadi ah ku salaysan matalaad doorasho dadweyne axsaab qaran sidaasuu qabaa maca alasaf ashadiid labaatan sano iyadoo qaanuunku saa qorayo waxa weeye waxaa la aadahayay mar oday wax soo qoro iyo mar sidii maaragtay yani ka dhacday oo ay konton qof soo qoraan doorasho dadban baa la aadahayay halkan waxaan ka caddaynayaa inay qaanuunka meel looga dhacay oo dastuurka maalin kasta la jebinayay haddii marka ay timid qodobka sagaashan iyo koowaad laleeyahay qayb ahaan dowladdu wakhtigeeda wuu dhacay haddana waxaa curfi siyaasi ah maamul dowli ah waa in dowladdan cid kala wareegta la helaa go'aanay gaari karaan sideed bilood baa halkaa la fadhiyay afisyoone oo dhuusamareeb xamar afisyoone waa la heshiin waaya laantii fulintii way fashilantay heerkay doonta qaadato baarlamaanku kaalintooda bay qaatay kaalinta ugu haboonna waxay ahayd in doorasho dadweyne axsaab la helo wayna ku baaqeen waxaan rajaynayaa ugu yeeraya xalimiyada iyo tiimkeeda inay diyaariyaan brogaraamkii dalkan doorasho dadweyne uu ku gaari lahaa dowladduna waa inay security-ga before that ay si fiican u soo afjartaa ustaad cali dhowr haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa xalka anugu waxaan u arkaa sadar muuqdaa su-aalka dhan baa leeyahay in haddii dowladda teramkeeda dhammaaday ay iyadu mandatka u lahayd afartii sano cid ku qabsatay lama arko waxay qaban lahayd hadday doorasho qaban lahayd hadday mid dadban tahay iyo hadday mid markaasi qofii coda tahay cid gacnaha haysatay lama arko wakhtigii loo doortay ee dhammaysatay waxna way ku qaban weysay marka uu ka dhammaaday wakhtigii anagu waxaan xal u arkaa in la isu keeno saamiliyada siyaasadda hadday tahay state leveleska iyo dowladda dhexe labada aqal markaasi wax weyn madowga musharaxiinta bulshada reedka in inta wax la isu keeno markaasi wax weyn la gaaro heshiis siyaasadeed oo sidaas haddii wax la kororsanayo iyo haddii si kale la yeelayaba macnaha halkaas laga ambaqaado laakiin in aqalkii hoose keligii uu yidhaahdo anaa caana isku shubaaya oo laba sanaan dee haydihii dowladda u kordhiyay kii aqalkii sarana aanun aan qayb ka ahayn maamul goboleedyadii ay ku kala qaybsan yihiin oo awalba waa la ogaa dee kuwana waa taabiciyiinoo ayadaa dhisatay kuwii marka labada hadda lagu sheegayo maxaa la yidhahdaa saaxiibkii leeyahay waa barsaabyo anagu waxaan arkaa niman ayagu aaminsan in sharcigu sareeyo oo dowladda uu qaanuunku ka sareeyo oo madaxweynaha qaanuunku ka sareeyo oo sharciga la raaco marka anagu waxaan arkaa in intaasi isu timaado meeshii loo dhaqaaqi lahaa ayagu dalka u jeeyaan taasaan waxaa u arkaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen rofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo cali dhuux maxamuud maxamed oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
haatana kusoo dhowaada xubintii haweenkaiyo qoyska oo ay noo hayso caashe ibraahin aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska iyadoo shalay ay bilatay bishii barakaysneed ee ramadaan ayaa qoysas badan oo soomaaliyeed oo kasoo barakacay degaanadooda oo ku teedsan xeryaha barakacayaasha ee gudaha iyo dowladka muqdisho waxay xilligan ku soomayaan xaalad adag maadaama aanay haysaneyn cunno ay ku afuraan iyo goobo ay u shaqotagaan toona inta badan dadka barakacyaasha ah waa dad xoogsato ah oo muruqmaal ah oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay hadba wixii ay maalintaasi soo shaqaystaan taasoo ah mid ay marna waayaan marna ay helaan iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana waxaa xaaladda uga sii daray cudurka coronavirus hadda dalka ka jira taasoo meesha ka saartay shaqooyin badan oo ay ku tiirsanaayeen qoysaska barakacayaasha ah barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan dhegaystayaal haddaba ku eegaynaa duruufaha ay ku soomayaan qoysaska barakacayaasha ah ee ku jira xerada qaboobe oo ku taalla xaafadda kaxda iyo xerada kale ee la yidhaahdo maka iyo madiina ee iyana ku taalla degaanka weydow ee agaarka ceelasha biyaha hooyadan magaceeda iigu soo koobtay rooney oo ka mid ah qoysaska ku jira xerada qaboobe ayaa ka hadashay xaaladeeda wallaahi ramadaankan xag ilaahayna wax ka sugaynaaha wallaahi xalay wax aan ku soona oo ku afurna haddaa saaka ma lahe maanta alxamdulilah ilaahay mahadiis waa waa iska ceymanaha oo ilaahay xaggiisaan wax ka sugaynaha alxamdulilah soonka intuusan soo gelin xaaladiina siday ahayd meelahaan iska marmarayn dhardhaqo waan iska aadi jirna wax waa iska soo heli jirna dabka waa shidan jirna hadda kaloorinti soo galayna waxba wax aan helnaba male wallaahi nus doolar ama tobankoo kun aan soo helnaa wallaahi waa iska cariirsannahay cariiriyaan ku jirnaa ilaahay anaga bixiyo gaajo rafaad silca ayaan joognaa waa gartay hadda marka bisha barakaysan ee ramadaan marka la galay shaqooyinkii iyo meelihii wax laga soo helheli jiray maxaa ku dhacay wax ku dhacay wallaahi kaloorihiibaaba diidaya umalayna wax meesha nooga soo galohaaya male wax noo imaada male xag ilaah len ku noolnahay wax aan haysanaba malaha muslimiinta ilaahay ayaan wax ka rabnaa ilaahay wax nooga soo dhiibe hooyo kale oo ka mid a qoysaska ku jira isla xerada qaboobe ayaa sheegaysa in qoyskeeda oo ka kooban toddoba qof uu soonku ugu dhashay iyaga oo ku jira xaalad adag oo ka dhalatay xanuunka safmareenka ah ee coronavirus wal oo lahaay malle walka sooma malle yaa shaqadeedan bato wal ada danaagee halaas male haddii nuskoo doolara hallo nuskii doolar naftaa baahan baawur maaka raxo korto adi gaargacanalgaade gaargacangna walnaxleelakisheeno male adi maroosin adi dhaadatana maroosinki koronilay dhardhaqoon weyn baxa korta ad adduunya dhoon iska hirhirinta sheekh mustaf waxaa isaga hooyadii iyo carruurtiisaba ay in muddo ahba barakac ku yihiin xerada qaboobe ee xaafadda kaxda waxa uu sheegayaa inay yihiin dad sabool ah oo wax la cuni jiray dadka soomaaliyeed ee ka jeebka roon hase ahaatee uu xanuunka covid sagaal iyo toban haatan nolosha ku adkeeyey alxamdulilah annaga koronahanayto ka hor waa gudaan iska soo qodi jirnay meelaha qur-aan lagu akhriyaan iska aadi jirnay marka sidii koronaha u imaaday falilaahi alxamdu insha allahu tacala cudurka ilaahay baa kor ka keenay laakiin wax la qabtoo la qaada ma lahan ilmihii meeshay noo joogaan caruur baa noo joogta hooyaa joogta cidihii awal hore intaan iska baxnaan iska soo shaxaadan jirnay bakaarahaan iska aadaynay dadkaan naqaanaan wax isaga soo qaadan jirnay ilaahay fadligiis waa iska nooleen ma garad laakiin soonkaan ilaahay fadligii ilaahay baan wax ka sugeynaa marka hadda bishii barakaysan ee ramadaana la galay waxyaabaha ugu badan ee a ka walwashaan ee bishan barakaysan ee ramadaan ay la timid maxaa ka mid ah wallahi horta abaayo alxamdulilahi wax walba cudurkaanayto ayaa yacni hor istaago u noqday meel walba adduunka la joogo laakiin ilaahay fadligii waxaan iska sugaynaa haadaa min fadli rabbi waa bishii waa barakaysan tahay khayrkeedii bay la imaanaysaa insha allahu tacaala ilaahay fadligii aniga aabbaan ahay lix caruur aabbahoodaan ah guriga waxaa ka soon saddex wiiloo waaweyn iyo hooyaday aniga iyo aniga haa shanteenaan ka soonnaa maanta waxaan ku afurnay adbeen kuu sheegi maaya waxaan usoo gaday mashaariyo mashaariyadii qaxwadii aan cabnay maasha allah intaasaan ku afurnay haa falilaahi alxamdu nin walba waxa weye haddii laba xaba timir ah shido biyaha ah cabtid haadaa min fadl rabbi waay waxa wixii la heestaa laska cunaa haddii la waayana biyaha xalay hadda ilaah baa iloog baan kuu sheegi maaya xalay biyaan ku suxuur kaamka qabow baan deganna marka kaamka alxamdulilah yani masaajid u dhowna malaha wax laga qeybiyo haddii masaajid wax lagu qeybiyo aan ognahay intaan soo qaadanaa guryaha kaysan lahaynba masaajid aan idiin dhaweyn marka masaajid nooma dhowo kan noo dhow waa mid kaamka gada gudihiisa ku yaallo alxamdulilah wax laga qiibiya aanan jirin waay istaahil maxamed waxa ay horjooga u tahay dhowr xero oo ku yaala degaanka weydow oo laysku yidhaahdo maka iyo madiina waxa ay sawir guud naga siinaysaa nolosha xeryahaasi ee xilligan iyo weliba bisha barakaysan ee ramadaan lagu jiro barakacayaasha qaarna way baxaan qaar waa imaadaanoo dhibkii markuu banaankii ku bato oo meeshay deganaayeen xabad iyo abaare iyo ka bataan haddana iska soo cararaan ee haddana meeshan kusoo noqdaan marka intaas toddobada sano aan deganahay sanooyinkii hore oo hadda aan u malayn inay aan dhaweynba waxyaalana soo gaargaareen macaawimo ah intii hadda madaa shan sano lix sano ah waxba ma ana arkin intii shaksariif ka dambeysay qaxooti wax haya warkiisa ama samafal u samaynaya ama qaxooti ka hadlaayaba ma ana arkin wallahi aaday iskaga dhiban yihiin dadkaas waayeelaa ku jiro agoonaa ku jirto ilmo rajooyinoo hooyadood dhimatayaa ku jiro wiilaayaa ku jirto curyaanaa ku jiro camoolaa ku jiro marka ilaahay un ha soo gargaaro ilaahayaa gargaar ka sugeynaa hadda waxaan isleenahay waa waxbaa inisoo maanta iniisoo socdo ilaahay wuxuu noola maqan yahay mooyaane ma ogin cumar caynab maxamed oo ku magac dheer cumar balaag waxa uu isna horjooga u yahay xerada qaboobe ee ku taalla xaafadda kaxda oo ay ku nool yihiin qoysas ka badan laba boqol oo badankood ka soo barakacay shabeellaha hoose iyo gobolka bay sida uu ii sheegay waxaanuu sawir guud naga siinayaa qaabka ay qoysaskaasi ku soomayaan xilligan dadkan waa dad iska masaakiina markii horena colaad iyo iyo abaaro iyo biyo dadkii ka soo barakacay wey duruufta markaan kaaga sheekeeyo wallaahi aad iyo aad hadda iyagoo awalba yaabanaha haddana bishii ramadaan ayaa ilaahay keenay alxamdulilah rabbilcaalamiin bisha barakaysanee ramadaan horta waxay wadataa risaaqadeeday wadataa ilaahay amarkiisa laakiin dadka dad aad u saboola oo aan waxba haysanin oo ayagiiba baxero ku nool oo maalintii dambiil intay qaataan qaarkood haweenka dhar soo dhaqaan gaarigacan ragga ragga yaroo ku noolla gaarigacanna ay qaataan dad saas u nool waay waxaa haddana kusoo siyaaday walaashey waxaa dhacay wax la yidhahdo cudur la yidhahdo coronavirus la yidhahdo ama covid nineteen haddana markay shaqo tagaan ilaahay amarkiis haddana dadkii ma ogola in guryahoodi ay galaan ma ogola waxaa leeyahay naga bax walaale ilmaha ha nooga ridin cudur ha nooga ridin naga baxaa la leeyahay dharkii dhaqitaankii xitaa way waayeen marka waxaaba laga yaabaa qaarkood inaysan waxay ku afraan xitaa haysaninba marka bisha barakaysan ee ramadaan la gaaro inta badan waxaa dhacda dad isxilqaamay oo muslimiina oo sadaqa la baxaa dadka masaakiinta wax gaarsiiya dad idin soo gaara weli ma jiraan maya maya maya waxna soo gaaray dadka sadaqaysta ilaahayna dadka uu wax siiyey beesha caalamka iyo iyo soo dowladda soomaaliyeedba weli kaamkaas aan deganahay wax soo gaarsiiyey hal lor oo beriis ma jiro waa dad aad u tabcaansan waxay cunaan u baahan waxay ku afuraan u baahan aan haysanin ilaahay wuxuu ugu ogyahay inaysan haysanin waxay hadday maanta soo helaan wax yar oo ama nus dollar hadday soo helaan ayaa suxuurtana lagu karsanaya afurkiina lagu samaysanaya
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegaynay duruufaha adag ee ay ku soomayaan qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay ramadaan mubaarak
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay caasho ibraahim aadan oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyskeena la socodsiinaysa dhegaystayaal markana mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan aanu idinkugu talagalnay
guud ahaana idaacaddii fiidnimo intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa waa falastiin axmed iimaani anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc oydile tan iyo kulanti dambe sidaa iyo ramadaan kariim
صلي على